kulanti wanaagsan dhegaystayaal sanad ayuu ku dhow yahay markii uu bilowday wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ay soomaaliya ka wadaan ciidamada dowladda iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda haddaba hadafkii ay dowladda soomaaliya ka lahayd dagaalka ma gaartay xaggee ayay ku dambeeyaan xoogaga macaawisleyda wejigii koowaad ma soo gebagaboobay goorma ayuu bilaaban doonaa wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab muxuuse uga duwanaan doonaa wejigii hore su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah cabdisalaam guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga cabdisalaam oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda eagle range services oo ah hay-ad ka shaqaysa dhinaca amniga cabdisalaam kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsanta waa dhowa cabdisalaam aan ku horeyna bal dagaalkii maaragtay ka dhanka ahaa ururka al-shabaab ee ay ciidamada dowladda iyo maaragtay maleeshiyaadka kale ee beelaha ay la galeen al-shabaab sanadkii hore maxaa kasoo baxay xaguuse ku dambeeyey ma dhamaada dagaalkaas
waa mahadsan tahay dagaalkan sidaad la socotid oo waxau bilowday asbuucyiira kadib markii madaxweyne xasan sheekh loo doortay madaxweynenimada oo ahayd shan iyo tobankii bishii bishaan hadda maanta lagu jiro sanadkii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha la doortay marka dagaalka wuxuu ka bilowday hiiraan si aad la socotiin bishii june ama bishii lixaad oo hadda nagu soo foole sanadkii hore ayay etoobiya shabaabka oo kuwii galay oo dagaal ka bilaabay kabacdiina etoobiya waatii dagaal culus la gashay oo conventional war oo inaata xuduudda ku dagaalameen kabacdiina de waa kii dagaalkii hiiraan dib uga bilowday adiga bishii juulaay sanadkii lasoo dhaafay oo hadda ay naga xigto wax bil naga xigto wax lamida marka dagaalkaas sidaad la socotaba wuxuu ku bilowday runtii xoog iyo xawaali xawaare aada u dheereeya ayuu ahay oo maadaama dadka deegaanka oo dadka reer hiiraan ay ciil badan u qabeen al-shabaab oo maaragtay runtii caqabado iyo ciqaabo badan ay kala kulmayeen marka waxaa iskaashtay madaxweyne xasan sheekh oo ahay runtii madaxweynihii ugu dambeeyey ee dagaal la gala nimankaas laanno xasan sheekh xukunkiisii ayaa il shabaab geeyey meesha la yidhi ilaa baraawa ka qabsaday nimanka maaragtay markii uu doorashada gelayana wuu sheego wuu ballan qaaday inuu dagaal shabaab la geli doono waddankana ka xoray doono marka reer hiiraan oo kalsoonidaas ku qabay madaxweynaha iyo dagaalkii etoobiya iyo shabaabkii ay maarata lasoo galeen ayaa askaash taasina waxay keentay in lagu dhiirado runtii dagaalkaas marka may ahayn dagaal qorshaysan wuxuu aha dagaal sida habqana oo maaragtay iska dabayaaca u dhacayay soomaali un baana dagaalamaysay oo dowladdii soomaaliya oo kaalmaynaysay qabiilkii deegaanka oo dagaalka si toosa u galay iyo maaragtay hay-adaha kaloo maaragtay admis oo un maaragtay ka qayb qaadanaysay qayb waxyar iyo drond marka dagaalka hore guulo weynaa laga gaaray facekii hore meelo waaweynaa laga qabsaday boqolaal kilomitera shabaab laga xoreeyey dad laga yaabo inaysan cunug sideedi toban jir ah ama qof toddobiyo toban jiro oon weligood dowlad aragaa dowlad arkay oo xukun shabaab ku indhaqaaday inkasta ooy weli maanta dhul weyn oo aag badan heystaan al-shabaab maanta ooy runtii ka tariyaan boqolaal maaragtay lababa saddex boqol kilomitr dhul isku weer ama laba boqol iyo konton kilomitr isku weer gaaraya gaadiid badan heystaan ciidan badan ku heystaan waxayna la aaminsanaay runtii in bishii labaad ee sanadkan oo february iyo bishii march ee hadda lasoo dhaafay ugu dambeyn juulay bilowgeeda april dhammaadkeedii iyo bilowgeediiba in lasoo afjiri doono faceka koobaad ee dagaalkaas marka waxaa muuqata inuu jiitamay waxaa muuqata in uu gaari wakti loo malaynayay inuusan gaaraynin waxaan is leeyahay waa wax ku xiran qorsho xumada iyo maaragtay habacsanaanta iyo iyo maaragtay diyaar garow la-aanta dhinaca dowladda soomaaliya waayahay marka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayay dowladda hadda u xeedxeedinaysaa inkastoo aanan weli la ogeyn waqtiga sida rasmiga ah uu u bilaabo doono marka sida aan maaragtay wararka ku helayna ilaa lix gobol ayaa laga yaabaa in maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan muxuu kaga duwanaa karaa marka dagaalkan wejiga labaad kii hore
dagaalkani wejiga labaad oo runtii madaxweynaha xasan sheekh iyo dowladda iyo ra-isul wasaaruhu ay aada iyo aada uga hadleen rajadiisu aad u sarraysay dabcan aad u malayso in la siiyey intimaad ka badan midkii kii hore la siiyey yaasaad sheegtay ilaa lix gobol waxaa la dhihi karaa gobolka hiiraan gobolka bay bakool gedo labada jubbooyin iyo labada shabeelle labadaasba inuu dagaalku iyo gobolka banaadir dabcan qaybo ka mid ahoo shabeellooyinka amisom kasoo howlgeli doonto marka yaa dagaalkan gelaya dagaalkan sida la qorsheynaya waxa wax gelaya ciidanka soomaaliya ciidanka admis oo kasoo howlgeli doona dhinaca dhinaca magaalada muqdisho waxaa geli doona ciidanka etoobiya oo qeybta ugu weyn qaada doona dagaalka wejiga labaad oo loo male ka eegtaa inay ka yimaadeen feerfeer oo hiiraan xuduudda etoobiya kala leh meesha la ceel berde yeed gedo oo maaragta doolow marinkaas dheere xuduudda soomaaliya inay kasoo galaan ciidamada etoobiya ciidankaas etoobiya marka doolow ka imaanaya ilaa jilib ayaga ay qorshaysan tahay inay qabtaan marka haday noqoto baar dheer haday noqoto maarata garbaharey buur dhuubo waxaasoo dhan baa maarata xaggaas jira dhinacan kalena askariga feerfeer kasoo galay beledweyne ilaa shabeellada dhexe meelo qaybo waaweyn dabcan ka qorshaysay inay dagaalka ka galaan ciidanka marka intaas la eg ma ahan ciidankii macawisleydii iyo soomaalidii dhaqanka soomaalida ku dagaalamaysay eryay eryay iyo ha ka harinina iyo maaragtay neeftuurka iyo orodka lagu gelay wuxuu noqon doonaa waa dagaal dowlado iyo military qorshaysan ay wadaan ay qeyb ka yihiin dagaal marka wuxuu noqon doonaa aan macawisley hor ordaynin dagaal qorshaysan dagaalkaas marka maxo maxaa laga sugayay inuu marka inkastoo dowladda soomaaliya ay tireen waa bilaabana hadduu bilaabo bisha juun oo bilaabana shan iyo tobankii bishii hore u bilaabana waxyaaba badan baa maqlayay inkastoona wax aad haynin waxaa marka la sugayay dagaalku hadduu bilaabanayo ugu yaraan ciidanku waxay u baahan yihiin laba bilood inay xuduudda soomaaliya kasoo galaan ciidanka hadda etoobiya oo kale oo gobolka hiiraan gobolka bay iyo bakool iyo gedo la raba inay ka dagaalgamaan waa waa ciidan ugu yaraan dee maaragtay ilaa labaiyo toban kun saddex iyo toban kun wixii kasii badan ciidankaas marka waxay ahayd markaan waktigan inay gudaha soomaaliya ku jiraan dabaabaadkoodii xarumo waaweyn samaystaan oy ka duulaan difaacyadooda ay dhistaan maaragtay in la arko markaan dhaqdhaqaaqa ciidankan waxay ahayd in la arko bishii mars ee lasoo dhaafay bishii abriil ugu dambeyn haddiiba howlgal jiri karo bisha aan hadda june ilaa hadda marka ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidana oo xuduudaha kasoo gudbaya oo u dhigma intaas ciidanka etoobiya meelo badanay ka joogaan koonfurta soomaaliya oo aan iyagoon amisom admis ka mida iyo iyagoon admis ahayn laakiin kuma fila ciidankaas inay xoreeyaan dhulka hadda baaxadda intaas la eg inta badanna waxaa la yidhahdaa dee ciidanka etoobiya dagaalkii tigray ay la galeen iyo maaragta culayska badan ee ka saaran hadda gobolka axmaarada ka saaran oo maadaama uu ra-iisul wasaare abiy yiri waxaan hubkaan ka dhigi doonaa maamul goboleedyada inay hubka ka dhigo ama kelinada dagaalaa ka heesta oromada dagaalaa qaybo badan uga socda tigrayda lafteeda inkastoo heshiis la galay buurahay saaran tahayoo dee lagama soo wada teginoo ciidamo badan oo hor fadhiya marka ciidan etoobiya leedaho awood intaas la eg oo soomaaliya dee dhulka intaas la eg baaxaddaas qaban kara runtii shaki weynaa ka jiro inuu jiro ilaa haddana wax xuduudda soomaaliya kasoo gudbay oo xajmigaas lama jira marka tuhun weyn iyo shaki baa ka jira sida dowladda soomaaliya iyo arrintan u buunbuurinayso ama ay kalsoonida u dhisayso in wax u jiraan shaki weynaa ka jira waaya marka ka waran dowladaha maraykanka iyo turkiga dowrkii ay ka ciyaareen wejiga koowaad iyo hadda haddii maaragtay ay kaalmo sii karaan wejiga labaad ciidamada dowladda
dabcan waa ay ku jiraan maraykanku lafdhabar uu ka yahay turkidu dabcan markasta soomaalida way taageeraysay ciidamo iyadoo ay maalgeliso ay hubka siiso oo maaragtay gaadiidkii ayagu ay siidan wataa joogaan maraykanku ciidanka danab saanadooda iyo maaragtay iyo taakulaintooda asagaa mas-uulka ah daroontana inta badan waxaa iyagaa door weyne ka ciyaaraysay ciidanka amisom oo admis laftoodu alkabtaradoodu qaybo badan ay ka ciyaarayaan hadday noqoto aruurinta dhaawaca iyo gurmadka ciidanka turkida sidoo kale ayagana waxay ahayd daroon badan oo turkida ay isticmaalayso weeraro badan ka geysay dabcan waxaasoo dhan marka laisku soo daro way imaan doontaa waxaa kaloo idan muhiima dowladda kenya oo dowlad awood weyn ah oo jubbooyinka ka dagaalami doonto labada jubba ayadaa mas-uulka aan u malaynayaa inay inay ka dagaalamto shabaab kasoo xoreyso ilaa xadkas ugu dambeeya etoobiya kenya iyo soomaaliya kenya waxay waxay tahay diyaaradihii diyaaradihii dagaalka waa wadataa dabcan etoobiya diyaaradihii dagaalka waa wada doontaa inkastoonan detailska iyo xogta qaabkay uga qaybgelayaan iyo iyo maaragtay awoodda ciidan ee ay soo bandhigi doonaan ama ay ay uleeyihiin fasaxa ay isticmaalaan aanan ogeyn marka dagaalkan waataan leeyahay wuxuu u baahan yahay qorsho dheer wuxuu u baahan yahay diyaar garoow wuxuu u baahan yahay dee wakti in la siiyo mana aragno ilaa hadda dagaalka xajmiga intaas la eg iyo dhulka intaas la eg ciidankii xoreyn lahay wax dhaqdhaqaaqooda ilaa hadda ma aragno dowladda soomaaliya iyo madaxweyneha xasan sheikh markaad fiirisane yani sida uu dagaalka maaragtay uga uga uga sheekaynayo ama uu uga haminayo ama uga dhawaajiyey waxay dhaheen waktigan inaan aragno dee dagaalkii oo bilaawday bilaaw iska daayay ma aragno wax dhaqdhaqaaqa ciidana marka waxaan isleeyahay wakti baa ka mid dagaalkan hadduu bilaawdo marka ha soco waaya waa mahadsan tahay iigu jir khadka cabdisalaamw dowrkii dhegaystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhegaystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan wada dhegaysano assalaamu calaykum bahda v o a galab wacni wanaagsan magacaygu waa cabdisalaam kajwajo oo jooga magaalada galdugob gobolka mudug cabdisalaam guuleed aad baan u salaamay cabdisalaam waxaan weydiin rabay bilihii ugu dambeeyey si dardaar leh waxaa ku socday wejigii koowaad dagaalka dhanka al-shabaab maamul goboleedyo badan ayuu dagaalku ka ka hirgalay oo deegaano badan lagu xoreeyey hase yeeshee waxaa muuqatay in deegaanada markii la xoreeyo qorshuhu mar koowaad waa in deegaan la xoreeyo balse uu aada u liito difaaca deegaankaas waxaynu ognahay in deegaano fara badan oo la qabtay ay shabaabku weeraro aada u culus kusoo qaadeen oo dee maxaanku yidhahdaa dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay weerarka galcadba xasana sooman janaa cabdalle iyo buulo mareer oo ay shala soo weerareen marka qorshuhu dowladdu ma wuxuu yahay bas inay deegaan qabsadaan oo qorshaha kuma jira si deegaankaas gacanta loogu soo hayn lahaayoo loosii difaaci lahaa teeda kale mukula tahay in wejiga labaad loo gudageli karo iyadoo khatar intaan la eg la wajahayo oo deegaanadii la xoreeyey difaacoodu aada u liito waa mahadsantihiin
waa su-aashaas su-aalaad u muhiima weeyaan waana su-aal ka guuxaysa qalbi dadka soomaalida iyo dadkaan soomaaliyada ahayn ee aada soomaaliya u daneeya ama dhex jooga ajaanibta markaad la sheekaysato hadday dhinac security noqoto iyo hadday kuwa siyaasadda noqoto ee soomaaliya dagaalkan kaalmada weyn ka geystay runtii tuhno badan ay qabaan oo ah soomaalidu waa ordi kartaa dhul waa qabataa dowladda soomaaliya laakiin dhulka dhulkii la qabtay dib looma sii haysto lamana haysto waxaan mal inaan aragnay intaasoo weerar oo hadda ay ugu dambeeyeen dhowr maal maaragtay magaalada buulamareer ciidanka amis admis lagu soo weeraray shabaabku inay awood u yeesheen inay xeryaha ciidamada dowladda soomaaliya soo galaan gaadiid badan ay maaldhexdaa soo bandhigeen marka waxaa kaloo dhaliilahoo jirta dowladdii soomaaliya dhulkii shabaabkii laga xoreeyey dowladnimadii ma gaarsiinin oo ite la tegay meeshii oo iskoolaadkii la furay oo dadkii nolol loo abuuray oo hay-adihii caafimaadka tageen oo hay-adihii dowlad dadkii dowladnimo ma aysan deen dadku waxay u dagaalameen ilaa hadda waxaad u malaysaa inaysan si saxa u wada arag dabcan shabaab waa ka tageen laakiin shabaab maamulay ahaayeen shar iyo qayr waxay ku maamuloonba way maamulayeen awood iyo systemay dowladaa ka jirta marka meel kastoo shabaab ka baxeen maanta dowladdii soomaaliya dhaliilsheedu way taagan tahay inaysan dowlad ahaan u buuxin wakti ay ku buuxisana way heshay waxaa lagu eedeeyaa markuu lagu ama lagu eedeynaya dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamsa qorshahoodu inuusan dagaalka iyo qorshaha dowladnimadu inaysan isla socon oo dagaalka u horeeyo dagaalka horeeyana oo facekii koowaadana wuxuu ahaa dagaal ay macawisleydu runta iyadu hindisihiisa iyo halabuurkiisa lahayd dowladda soomaaliyana kaalinta kale ee weyn ay ka qaadatay marka waa looga fadhiyaa dowladdan inay dhulkay qabatay ay dowladnimada gaarsiiso la difaaco dadku ay dareemaan dowladnimadii soomaaliya dadku ay dareemaan farqiga u dhexeeya dowladnimo iyo argagixiso waana wax dowladda looga fadhiyo laakiin weli ma muuqato dowladdii soomaaliya ee kaalintaas buuxisay waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhegeysto kale ayaa doonaya in uu su-aashaan ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimadda ee muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo cabdisalaamba waa idin salaamay cabdisalaam waxaa jirta in howlgalka midooda afrika ee admis ay dalka joogaan in ka badan lix iyo toban sano dowladda federaalk iyo qaramada mido- qaramada midoobana ay mar walba inoo sheegaan in howlgalkii maandheedkiisa lagu daray sanad dhowaana ay dowladda sheegtay in labada kun afar iyo labaatanka bisha diseembar uu askari ugu dambeeyay admis uu ka bixi doono dalka haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya ciidan ahaan iyo awood ahaan ma u diyaarsan tahay in sugidda amniga guud ee dalka ay la wareegto eh, iyadoo aan haysan awood la mid ah midda amisom Een, labadaas su-aalood waa si fiican baanu fahmay dowladda soomaaliya een, ma ku filan tahay eh, ciidanka amisom waktiga cayiman uu u qoran yahay ma ku bixi doonaan waktigaas Een, waxaan isleeyahaa maya kuma bixi doonaan Een, wakti badan baa loogu daray loogu daray loogu daray laakiin haddana waxaan isleeyahay waa loogu dari doonaa Een, ciidankune een, ciidan ahaan keliya amisom uma joogto ama admis uma joogtay waxay u joogaan dhul weyn oo system badan bay gacanta ku hayaan hadday noqoto xalane oo airbortka xamar ku yaalo safaaradihii ku yaaliin een, eh, d- waxaan international communityga la yidhaahdo ee dadkan ay degan yihiin een, waxaa gacanta ku haya admis marka ma fududa inay admis taasu meeshaas ka guurto baaxadda dhulka koofureed hadda dowladda soomaaliya hoos yimaadane een, shabeelle labada shabeelle een, eh, iyo banaadir waxaa amisom ama admis qayb weyn inay ka tahay runtii marka iima muuqato een, eh, inkastoo dowladda soomaaliya ay ciidamo tababaraysay oo ciidamo badan oo tababar qaarna kasoo bixi doonaan een, eh, eh, qaybo kalena ay soo baxeen oon arkaynay iyadoo madaxweyne uu qudaynayo waxaa ka mid ah ciidanka eritry laga keenay een, eh, ciidan uganda ka yimid waxaan maqlaynay in ciidamada eh, maaragtay een, eh, imaaraadku ay dhaqaalo ku bixinayaan ciidamo cusub la tababaro oo hadda qaarkood umalaya tababar kasoo baxo waxaan arkayna madaxweynaha oo ugu qudbaynaya ciidamo een, eh, tababar ku jira eh, wadanka qatar marka waxaad umalaysaa dowladda soomaaliya inay isku day weyn ka samaynayso een, isku filaasho ciidan inay gaarto laakiin een, eh, yacni runtii ma buuxi karto soomaaliya een, sanadkan iyo sanadka soo socda een, eh, bu- positionka amisom ama ciidanka imac admis eh, ma u malaynayo inay buuxin karto Een, tan kaloo runtii muhiimkana waxa weyaan ciidanka soomaaliya tayahoodu waxaan umalaynaya wax badan baa iska bedelaya aw- ciidadkooda aada u badan yahay waa ba- soo ballaarmaya waa soo awoodeysanayaan laakiin cunaqabataynta soomaaliya ka saaran hubka oo lafteeda aan rajaynayo in wax iska bedeli doonaan inta askariga soomaaliya uu dhashiika ku dagaalamayo een, askariga shabaabka ahana uu maaragtay ninka shabaabka hore ku dagaalamayo dhashiika een, eh, suug iyo waxa ugu weyn ay wax soomaaliya ku dagaalamayso waxaa umalayaa isbarbardhac weeyaan taasuna waxay dib u dhigaysaa awoodda ee maaragtay askariga soomaaliga markii hubku isla egyahane ninka dhimashada raba iyo ninka ra- raba inuu noolaado dalna xoreeyo waxaad umalaysaa farqiyaa u dhexeeya dagaalkan een, waxaan aaminsan inuu waqti dheer qaado doono waxaan aaminsan inuu sanad ku- iyo bar ilaa laba sanaan ku qiyaasaya dagaalka wejiga labaad ee shabaab lala gelayo inuu inuu qaado doono haddiiba guuluhu israacaan laga yaabo inuu ka dheeraado intaasna uma malaynaya ciidanka adbis ay soomaaliya ka bixi doonaan aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga soomaaliya ah horeyn uu soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdisalaam hadda waa madaxa hay-adda eagle ranges services oo ah hay-ad ka shaqaysa dhinaca amniga wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka ayaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo